الرحمن الرحيم وفي قلع السن إلي فجنتيسي قصاص قصاص أيها كنت رتوك الصغر لا في كسرها شبين تيدي أيضا ميع ومرحة أبو شيخ الله يهي إلي عبي لا فجيوه qisaas ayaa ku jirto qofkiisna waa laga fujinuun hadduu qof ili ka fujiyo kaa kiisii ayuun baa laga fujinayaa wasina bisini bay lahayd iligii iligii ayaa loo qisaasaya loo qabanaya laakiin masalan haddii iligaa dee qofku uu tuuray iliga ama nafcigeedii uu buray waha ama nuqsaani ay ku jirto dee qofkii markaa jiray xukuumo mooyaane loo qisaasi maayo waa markaa wiilag caadiya uu yahay laa fii kasriha walaa qisaasa fii kasriha laakiin jabkeeda qisaasi may ahaanin oo haddii masalan la jebiyo la odhan maayo qofkiina intii leeg halaga jebiyo xayale waxaynu soo tilmaanay dee inuu qowlka asaxi yahay inaan qisaasi waajibaynin lafaha marka la jebiyo oo waxay leeyihiin waxaan suurtagal ahayn dee mumaasale iyo leekaansha in la sameeyo oo intii uu qofku jebiyo in lagi laga jebiyo ayaan suurtagelayn bay dhahen waxayse yidhahdeen hadday suurtagal tahay masalan in intii uu jebiyey un laga jebin karo waa waajibayaa maxaa yeelay iligu dee waa laf dhinac walba ka muuqato oo lafaha kale way qarsoon yihiin iligu isagu waa laf dhinac walba ka muuqata bay yidhahdeen dadkaa ilkaha ku shaqada lihina dee qalab ayay leeyihiin ama aalooyin aada u af badan oo ay ku jiraan markaa iyadu lafihii kale lamid maayo hadday taasi suurtagal tahay waa la qisaasiyaa bay yidhahdeen sida dee xadiidkii bukhaari ba ku sugnaatay anas ibnu nadar in walaashii rubayac ay jebisay gabadh reer ansaara ayay ka jebisay ilig markaasay yidhahdeen war mushkhaayadaanu idisiine naga cafiyo oo inantanayana yaan iliga laga jebinin rasuulka ayay dabeedna isula yimaado rasuulka qisaas buu amray wuxu uhi iyadana rubayacna intii ay jebisay in leka laga jebiyo waa kii anas dabeed lahaa ma waxaa la jebinayaa dee dhooshiinada rubayac baa la jebinayaa ya rasuul allah ilahay xaqa kuu soo saartaan ku dhaartay inaan la jebinayn bu rasuulku kama dhegaysanin wuxu uhi kitaabullahi alqisaas kitaabka ilaahay baa anasow qisaastan sharciyeeyey laga dhegaysan maayo waxaad sheegaysa dabeedna sidii ayay ku raali noqdeen qoladiina way cadiyeen dabeedoo lagama jebinin walow qaraca hadduu fujiyo sina sagiirin mid yaroo lam yusqar an ilka dhacsanin falaa damaana fi lxaali hadda magdhow ma jiro ee fain jaa hadduu yimaado waktu nabaatiha waktigay soo bixilay oo sideen lagu garayaa dee ansaqadood waa inay dhacday albawaaqii kuwii kale ee soo hadhay wacudna oo aanay soo noqdaan duulaha iyada la-aanteedii waqaala ahlulbasari dadka aqoonta ulihina waxay dhaheen fasidalmanbatu meeshii ay ka soo baxaysay baa xumaatay wajabaalqisaasu qisaas ayaa waajibaya walaa yustawfaa lahu fii sikarihi inta uu yar yahayna loo oofin maayo walow qaraca hadduu jebiyo sina masqurin midilka dhacsaday iligii uu jebiyo fa nabatad waa usoo baxday lam yasqudid qisaasu ma dhacayo filadari haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay haddii uu fujiyo shaksi ayaa wuxuu fujiyey mid yar oo aan weli ilka dhacsan lam yusqar macnaha aanay ilkihiisi dhicin ilkiha dhaca ee intay soo baxaan dhaca marka uu yar yahay qofku aan ilkihiisaa uga dhicin wada dhacanayba intaa ka hore soo baxdun baa dhacda ilig mid yar oo aan ilka dhacsanin ayuu riday falaa damaana fi lxaali hadda magdhow ma leh oo qisaas iyo diyo toona lagu magdhabi maayo maxaa yeelay dee inuu itlaafiyey ama dilay ayaan weli xaqiiqoobin maxaa yeelay sida badan way soo baxdaa markaa timahoo kale ayuunbay la mid tahay haddaba wuxuu sheekhu yidhi hadda qisaas iyo diyo toona male waa la sugi fain jaa waktu nabaatiha haddii uu yimaado haddana waktigii ay soo bixi lahaayeen waktigii markay iskood u dhacaan ay soo bixi lahaayeen baa la gaadhay oo waa maxay biansaqadati lbawaaqi waxa dhacay kuwii kale kaa la riday mooyaane kuwii kalea caruurnimadii u dhacay oo daatay wacudna waana soo noqdeenoo way soo baxeen duunahaa duuna almaqluucati iyada la riday may soo bixin ee kuwii kale intay iskood u dhaceen ayay iskood haddana usoo baxeen iyadina way ka hadhay wa qaala ahlu lbasar ahlu lkhibra dadkii aqoonta u lahaa masalan laba dhaktar oo aqoon u labaa wa eegay waxaa hi fasda almanbad meeshii way fasahaday oo way fadaadowday oo lama filayo in meesha idin ka soo baxo wajabal qisaasu qisaas ayaa waajibaya maxaa yeelay soo noqodkeeda ayaa xilligaa laga quustay walaa yustawfaa low ka yarna loo oofin maayo fii saqarihi fii siqarihi intuu yar yahayna loo oofin maaye qaangaarkiisaa lala sugi siuu isagu u oofsamo maxaa yeelay qisaasin waxaa loo jideeyey qofku inuu ku shaafimo ayaa loo jideeyey dee mar hadduu yar yahayna waxba kama oga sida fasalka haddaba wayna og iman doonta haddii masalan haddaba waxaanu sheeku inoo sheegin hadday soo baxdo iyadoo saliimo ah dad qabta ayay soo baxday qisaas iyo diyo toona ninkii laguma laha haddii masalan ay ilkii kale ka gaabato ama ay madoobaato ama ay weecato oy silanaato si caadiya aanay usoo bixin xukuuma markaa ka sugan maysa xukuuma adaa ka sugmaysa walow qaraca sina maskuurin bu yihi hadduu fujiyo sina maskuuri midilka dhacsaday ayaa masalan fool dee ka dhacay oo usoo baxay oo weyn ayuu yidhi fa nabadka ilaahay amarkiisa isa dhawr cishaba intaan ninkiiba la qisaasin aan lasoo qabanin iyaabay usoo baxdayba ilig baaba ka soo cad meeshii waaba la eego fool dhamaystiran buu noqday lam yasqud ilqisaasu qisaaskii ma dhacayo filadaale haddaan qaban oo waxay leeyihiin soo noqodkani waa nimco ilaahay xaggiisa ka timi ee caadadu dee kumay duleelin in ay iligu intuu markaa carruurnimo mar kale inuu dhaco dee dad soo baxo caadi ahaan kumay duleelin waa nimco ilaahay ninkan siiyey dee waa jaa-ifadaa isqabsatay iyo nabarkaa bogsaday iyo ayuunbuu la mid yahay adhar baynu nee taaniga adharka horteeda wuxuu leeyahy maya qisaaskii waa dhacayaa sidii kii yaraan ee iligii soo noqday leanna waxay leein waxaan soo noqday dee kii hore halkiis ayuu taaganyay oo ka-anama aanu ka dhicin oo kalun baa laga soo qaaday kollaybana la sugi maaye ninkii weenaayadiga laga riday imkaba inuu qisaasto ama mushkaayadiisii qaato ayuu leeyahay walaw naqasat hadday nusqaantay yaduhu gacantiisu usbucan far ayay nuqsaantay faqadaca markaasaa wuxuu jaray kaamilatan mid dhammaystiran udica waa la jari wa calayhi waxaana lagu leeyahay arshu usbucin far arshigeed iyo magteed baa lagu leeyahay waxau sheeku leeyahay nin baa gacantiisa waxa ka maqnay far masalan faryarada ayaa ka go-nayd faqadaca yadan kaamilatan asabicaha wuxuu jaray dabeed gacanay faraheedii shanteediiba qabta gacan shanteediiba qabta ayuu jaray markaa ninkan majniyu calayhigaahi lababa wuu leeyahy inuu arshiga sii qaato magtiisa u qaato hadduu doonana wuxuu jarayaa qadaca yada aljani ninkii jaaniga ahaa gacantiisii buu jaraya gacantaa uu jaray markaa afar baa ka maqan isagiina shan farood baa laga jaray isagiina afar farood unbuu gosay far baa markaa ka maqan wa calayhi waxaa lagu leeyahy kii jaaniga ahaa ila isu afar unbuu lahaayoo laga jaray shan in laga jaray abaana la doonayy mid shanaadoo laga jaraana ma jirto waxa guudkiisa ahday arshi usbucin far mushqaayadeed baa lagu leeyahy tobankii farta ayaa lagu leeyahy maxaa yeele ninkan dee far baa ka maqan oo laga jaray qisaasteediina ma oofsanin arshigeedii buu yeelanaya markaa walow qadaca hadduu jaro kaamilun baa naaqisatan jaray fa in shaca almaqduucu kala jaray hadduu doono akhada diyata asaabicihi ilarbaca buu qaadan wa in shaa hadduu alqadaxa wuu guran wal asaxu asaxna waxa ana xukuumata manaabitiina meelahay ka baxaan xukuumadooda tajib waa waajibaysaa in laqada hadduu guray laa in akhada diyatun hadduu qaatay maya waanahu yajibu waxaana waajibaya fi lxaalayn labada xaalada xukuumatu khumusi lkafi kafka oo shan loo qaybiyey xukuumadii baa waajibaysa waxau sheeku leeyahi waa masaladii hore cagsigeede hadduu jaro kaamilun nin ay gacmihii gacantiisa ay fari u dhan yihiin ayaa wuxuu jaray naaqisatan usbucan dheh misaal ahaan misaalkeenna mid ay fari ka maqan tahay ayuu jaray misaalkani wuxuu ahaa ka hore wuxuu ahaa ka wax jarayay jaaniga ahaabaa farla ah iminka majnuu calayhigaabaa farla oo jaanigu isaga gacantiisu kan waxyeelo qabo way dhammaystiran tahay oo shantii faroodba way leedahay laakiin kan uu majnuu calayhiga u waxyeelaye ayaa isaga fare ka maqan tahay walow qadaca kaamilun mid ay u dhammaystiran tahay gacantiisu ayaa naaqisatan usbucan mid farla ayuu jaray bal haddaba eego fain shaca almaqduucu kan laga jaray hadduu doono akhada diyata asaabicihi alarbac farihiisa afarta ah farihiisa afarta ah ee laga gooyey magtoodii buu qaadan walaasoo afartan hadduu nin ahaa dee u qaadanaya akhada diyata asaabicihi alarbac ilaa afar un baa isaga laga jaro midi waatan kasii maqnayde wain shaa alaqata hadduu doonana wuu goosan afartay ahaayeen hadday masalan faryaradu isaga ka maqnayd dee taa gucigda iyo fardhexada iyo murdisada iyo suulka afartaasu goosan wal asax buu idhi haddaba asaxu waxa weeye ana xukuumata manaabishina meelaha ay ka baxeen ee ay ku yaalaan xukuumadeydii tajibu waa waajibaysaa in la qata hadduu gurtay hadduu goostay afarta farood meelihii ay ku yaaleen baa xukuumadoodii waajibaysaa isaga saw kafkii oo dhan gacantii oo dhan lama wada jarin marka uu isagu afartii farood un goosto far walibaan halkii mambadkeeda ahaa ilaa kafka ay ka gelayso ayuu xukuumadeedii qaadanayaa waayo isaga intani way ka maqantay isna intaasunbuu goostay hore isna ilaa kafkaa ka maqan isna intaa horunbuu goostay walasac ana xukuumata manaabitihina afartaa farood ee uu jaray meelahay ka baxayeen xukumada tajiba wajha in la qada hadduu goosto laa in akhada diyatawna hadduu magtooda laakiin qaato ayada xukuuma uma waajibayso ee xukuumadu magtaasunbay gudagelaysaa waayo intaa hore isku konton hayd markaa hadduu masalan dee afartan uu qaato afartanku intaasunbuu wada noqonaya waa intaa kafkao dhan baa afartanku wada noqonaya oo markan uu diyada qaatay waxaa leeyahay xukuumadu diyaday gudagelaysaayoo dee waa isku jinsi laakiin qisaasta isku jinsi maaha qisaasta lama raacin karo isku jinsi baanay ahayn waxaa kaluu sheekhu uhi wa anahu alasax anahu yajibu fi lxaalayn labada xaalaba waxaa waajibaya xukuumatu khumusi lkafi kafka oo shan loo qaybiyey xukuumadii baa waajibaysa marka uu qaato diyada afarta farood diyadooda markuu qaato iyo markuu afartii farood uu goosto waxa kaloo u raacaysaa kafkii oo shan loo qaybiyey xukuumadiisa oo taasina halkay ka soo baxaysaa waxay ka soo baxaysaa waa fartii go-nayd muqaabilkeedii fartii go-nayd muqaabilkeedii weeye isaga saw masalan kaba soo qaad faryaradaa go-nayd marka isaga faryaradu kasii maqnayd waxaanu idhahay hadduu doono afartaa ha faro saddexdaa farood ee kale iyo suulka ha goosto mid walbana mambadkeedii halay ka baxaysay xukuumadeedii ha qaato hadduu doonana dee magtoodii un ha wada qaato haddaba markuu magteeda qaato iyo marka uu goosto mar kastaba waxaa ka maqan faryarada intii ay mambadkeedu ay ka baxaysay ayaa mar kastaba ka maqan ila isaga intaasi way ka maqantaho waa laga gooye intaas isaga way ka maqan tahay waxaanuu qaadanayo waxay dha ama afartan farood unbuu goosanayey ama afartan farood iyo halay ka baxaan unbuu magtooda qaadanayey laakiin faryaradaas oo isaga dee intii kafka ay kulahayd ay ku taallay oo laga jaray intaasaanu midnaba waxba u qaadanin marka intaasaa xukuumata khumusilkafidu ay ka soo baxaysaa kutubta qaarkood sida rawdaha oo kale xukuuma khumusu xukuumati lkaf ayay odhanayaanoo sidaas sax bay leeyihin xukuuma kafkii oo la xukuumeeyey khumuskii xukuumadii baa lasii khumusayna shan meelood laga dhigaya marka halkaa ay nusaka muqniga iyo ay iska wada raacayaan wahuwa ma yuqaabilu manbata usbucihi albaaqiya albaqiyadaasi ereygaasi waa qalad albaaqiya bimacna alfaa'ita ayaa looga jeeda tii maqnayd ayay manbadkeedii qaabilaysaa gumata khumusil kafigaasi waa ma yuqaabilu manbata asbucihi albaaqiya alfaa'ita macnaha maqnaydii meesha ka tagtay saa weyn loo fahma walow qadaca hadduu jaro kafan buu jaray oo bilaa asaabica fara la-aan ah falaa qisaasa qisaasi ma jirto ilaa an takuna kafu milahaa inay tahay mooyaane waxau sheeku leeyahay nin baa wuxuu jaray gacan midig oo bilaa fara ah nin a shantii faroodba ka maqan yihiin laakiin intaa yare hore baabacada una u joogto oo uu xistiga qabqabsadaa ayuu u xisti falaa qisaasa qisaas ma jirto oo ninkii jaanigaha laba qisaas ilaa an takuna kafu milaha miluha dee in isaga lafdiisaba kafkiisu uu sidaa yahay mooyaane gacantiisa mid isagala hadday bilaa faratay dee waa lasu qisaaso waa waa laba gumudo waa isku mido markaa walow qadaca hadduu jaro faaqidul asaabici mid faraha waaye baa kaamil ahaa jaray qadaca kafa ugu jari waakhada diyafal asaabicina wuu qaadan waxau sheeku leeyahay midaan xabad fara lagu ogeyn ayaa mid ay farahiisi u dhan yihiin jaray qadaca wuxuu jari kafow kaa kafkiisa ayuu jari waakhada diyata lasaabici faraha diyadoodana wuu qaadanaya farahan aanu waxba u oobsanin ila farihii way kaba sii maqnayn ninkana gacan dhamaystiran baa laga jaray markaa wuxuu intuu intan gumudka yaraa soo hadhay intuu jaro ayuu waakhada diyata lasaabici faraha diyadoodana qaadanaya maxaa yila iyaga muqaabil ahaantooda waxba umuu qaadan walow shalada hadday qallasho isbucaaw labadiisa farood faqadaca yadan kaamilatan gacan dhamaystiran buu jaray jaray fain shaaa hadduu doono laqada wuxuu goosanayaa ahalaaa saddexa salimata ee nabad qaba waakhada diyata isbucayna wuu qaadan wain shaa hadduu doono laqadaca yada ugu jari oo waqanica bihaa wuu ku qancaya waxaa markay sheekhu leeyihin hadday nin laba farood qalabaan labaa shalal ku dhacay un laamaynon shaqaynayn faqadaca yadan kaamila wuxuu jaray gacan dhamaystiran fain shaa hadduu doono ninka majniyo calayhigaahi ninkan waxyeelada loo geystay dee shanta faroodee shaqaynaya laga jaray kii ka jarayna saddex unubad qabaan labana ka dhinteen laqada wuxuu goyn oo guran ahalaaa saliima saddexda bad qaba ayuu guran waa farihiisii bay usimantay waa khada diyat isbucayn laba faroodna magtoodu qaadanaya ile labadana shalalkaa isagu goosan maayo xayla xaqiisii oo dhamaystiran ayaanu qaadanayna weliba saddexdaa u goosayna halaaatu akhmaasi xukuumati lkaf kafkii oo shan loo qaybiyo xukuumadii kafka oo shan loo qaybiyo saddexdii buu qaadanaya oo dee saddexdaa u goostay manaabidoodii ah wayshaa hadduu doonana qadacyadahu gacanta ayuu jaray waa qanica biha wuu ku qancaya hadduu doonana intuu gacanta oo dhan wada jaro ayuunbay labadaa shaalkina iska raaciyo wax kalena dalbi maayo hal hadday gacantiisuba shalla ahaan lahayd dee wax kale ma murteen barhkeedna waa la timid baa laley faslun fi ikhtilaafi waliyidami waljani halkan wuxuu sheekhu inooga hadlayaa ninkii dhiigga sheeganaya weliga dhiigga ahaa iyo kii waxyeelada geysta oo iskhilaafo wax isku qabta qadda ilaa qadda marka uu dilo ama laba u kala jaraba dheh malfuufan mid mare lagu duuduubay oo wazacama uu sheegtay mawtahu inuu dhintay sudiqal weliyu baa loo rumeeyen biyamiinihi filadari haddaan qabano waxau sheeku leeyahay nin baa soo cararay oo shakti halkanoo mare lagu duuduubay ayuunbuu xabad ku dhuftay amaba seefunbuu laba ugu kala jaray de waa lasoo qabtay wazacama wuxuu dabeedna sheegtay ninkan wax dilay mawtahu anigu mayd baan dilay buu i mayd maxaa dee xeerkiisu noqonaya ama xaqiisu noqonaya n mayd meesha ku duuduuban ayaan dilay weligina wuxu uhi maya wuu hurday wuu hurdayo isagaa dilay halkaasaa la isku qabtay sudiqal weliyu weliga ayaa biyamiinihi loogu rumay weligun baa la odhan dhaara inuu noolaa sidaas ariga haddaan qabano walow yacni dee haba sidii macnaha maryo cadcad oo sidii hay-ad kafane kafaneed oo kale haba u duudugnaaday bay leeyihin maxaa yidhaha asalku dee waxa weeye inuu qofka nolosh nolol baa lagu ogay noloshiisu baaqi tahay taa waxay ka dhigan tahay un dee qofuu muslimku ogaa qofka dilay ee yidhaahda murtad buu noqday adhar bay nee jaanigu wuxuu leeyahay jaaniga ayaa loo rumaynaya asalku waa in dimadiisu ay beri tahay buu leeyahay ninkan inay dimadiisu beri tahay weeyaane yaynaan saarin hodaa waxay dhaheen waaraan kala saarno oo dee ninkani hadduu he sidii macno kafaneed oo kale uu duuduubnaa oo dee dhinac walba uu ka xidhnaayo oo dhexda uu ka xidhnaayo dee qofna xashkii la saarayo kale u ahaana dee aynu u rumayno jaaniga de hadduu masala ninku mara u iska hilaabnaana dee aynu weligii u rumayno qawlna saas u kala fardiy walaw qadaca hadduu jaro darafan xumin buu jaray wazacama wuxuu sheegtay naqsahu inuu nuqsaan lahaa falmadhabu madhab waxa weeye tasdiiquhu in loo rumaynayo kaa jaaniga in ankara hadduu dido asla salaamati nabadqabka asalkiisa hadduu inkiro fii cudwin daahirin xubin muuqda wailaa falaa haddii kala maya waxau sheeku leeyahay hadduu jaro darafan xubin buu jaray gacan buu jaray log buu jaray wazacama wuxuu sheegtay ninkii jaaniga ahaa inuu nuqsaan leeyahay wuxuui gacantaniba markeeda horeba bila awood bay ahayd oo shalal bay kii jaanigana wuxu uhi maya wax alle kii majniyu caleyga waxyeelada loo geysanay wuxu uhi may wax alle yaaliyo waxay gacantaydu qabtay ma jirin kana wuxuu leeyay may midhba may qabanin xukuumun baa laigu leeyay kana wuxuu leey may magteedo dhan baan wada doonaya gamba may qabin falmadhabu tasdiiquhu madhab waxa weeye in loo rumaynayo jaaniga oo dhaartiisa loogu rumaynaya ka waxyeelada geystay waa goormay in ankara asla salaamati fii cudwin daahirin hadduu xubinku yahay xubin daahira isla markaana uu asalkii salaamadaba diidan yahay uu leeyahay xubinkani weligiiba saas u ahaa xubinkani weligiiba saas u ahaayo nuqsaantaas ayuu qabay asalka salaamada nabadgelye asalkeedii ayuu diiday xubinkuna waa xubin daahir oo muuqdo waa sida gacanta iyo lugta iyo xubinkaa muuqda bu weligiiba saasuu ahaa wa ilaa haddii kale oo waa maxay asla salaama wuu qira wuxu uhi waa horta caadigu ahaan jiray beri dhex aninka gacanta lugta wax kaga dhaceen ama adinka ama gacanta ama dee xubinkii aslu salaami wuu inkirsan yahay laakin waa xubin baatin ah fi cudwin daahirin baynu leeyahy waa xubin baatin oo waa sida bawdo oo kale falaa jaaniga markaa loo rumayn maayo majniyu caleyga ayuunbaa loodhan ku dhaaro majniyu caleyga ayaa loodhaya ku dhaaro maxaa yeelay waxay leeyihiin dee ka baatinka ah ee hooseeya markhaatibaan loo soo taagi karaynin laakin ka daahirka dee markhaatibaan loo soo taagi karaa asalka waa inaan naqsaane aanay jirin aw ama yadayhi ayuu jaray iyo warijlayhi lugadii labadiisa lugod iyo labadiisa gacmood famaata markaasuu dhintay wazacama wuxuu sheegtay siraayatan siraayo walwaliyuna in dimaalan bogsi ayuu sheegay mumkinan oo suurtagala aw sababan buu sheegay bal asaxu tasdiiqul weliy weliga in loo rumaynayo weeye waxau sheeku leeyahay ama wuxuu jaray nin buu labada gacmood iyo labada lugoodba ka jaray muddo wuxuu dhakhtarka yaalaba famaata ninkiibaa dhintay wazacama ninkii jaaniga ahaa baa wuxuu yidhi siraayatan ninku saraayu u dhintay oo labadii nabar ee aanu geystay ayuunbuu siday u xanuunayeen saamayntoodii ayuu u dhintay marka aniga waxaa laygu leeyahay dee magtiisii oo keliyahum waxaan laga ordayaana labada la gacmoodna dee waa boqol labada lugoodna waa boqol haddii nabarku uu bogsado haddii masalan siraayo ay ku timaado qofku nabaro badan loo geysto u dhinto nafdiisun bay noqotaa haddii nabarada ay qaar bogsadaanna kuwaasna magtoodu gaar bay noqotay wixii aan bogsanna waxay raacaan diyada oo isagaa sheekhu xaggaa dambe inoogu keeni doona marka wuxuu leeyahay labadii lugood iyo labadii gacmood ee aan jaray daraadood buu u dhintay oo aniga naftiisi unba hadda laygu leeyahay wazacma alwaliyu indimaalan mumkinan weligina wuxuu sheegtay inuu bogsaday waa kii bogsaday buu yidhi ninkani iska caafimaaday wax alla wuxuu qaba ma jiraa sabab kalu u dhintay ninkani maya wuu bogsaday de hor allaanu iminka isaga dhintay adiga waxaa lagaa doonaya laba boqol oo halaad magtii gacmaha iyo magtii lugaha ow sababan ama weligii wuxuu sheegtay sabab kale war kaagii uma dhimanine waa kii ka bogsaday wax kale u dhintay isagaaba nafdiisa dilay ama mid kalaa dilay ama sumbucad wax kale u sheegaya halkaasaa la isu fadhiyaa oo ninkii jaaniga wuxuu leey aniga mag urun baa laygu leeya oo labadii nabaree ku dhuftu muu dhin kana wuxuu leey waa kii ka bogsado wax kale u dhinto laba boqol oo halaad baa lagaa doonayay bal asaxu asaxu waxa tasiiqul weli weliga ayaa loo rumayn oo loo dhan ku dhaaro weliga ayaa loo rumayn oo ku dhaaro maxaa yeelay waxa la asal waa inaan saraaya jirin dee daahirkiina way waafaqsantao laba diyaa waajibaysa haddaba waxaynu nidhi indimaalan mumkinan bogsi suurtagala ayuu sheegay haddaanu suurtagal ahayn dee wuu bogsaday laga dhegaysan maayo masalan markii la jaray labada lugood iyo labada gacmoodba shalay bay ahayd maantana wuu dhintay markaasuu leeyahay wuu ka bogsadayo wax kale u dhintay dee taa laga dhegaysan maayo ee ninkii jaanigi ahaa baa dhaar la-aan loogu rumaynayaa jaanigun baa la odhanayaa sidaa uu sheegaya loo rumaynaya laba dhaarin maayo waaya wakadaa waxa lami low qadaca yadahu hadduu gacantiisa jaro wazacamahu sheega sababan walweliyuna siraayati weliguna siraayo sheegtana waa lamid waxa uu leeyahy sheeku masalada hore waxaa lamid a hadduu ninka jaaniga ay waxyeelada geysa gacan jaro dabeedna ninkii sidaa ku dhinto wazacama dabeedna jaanigii uu sheegto sababan aakhara sabab kale oo aan dhibashada ahayn wuxu uhi wax kaluu cid kalaa dishay ama sumbuca bay buuri aniga gacantii oo qudhaa laygu leeyahay wazacmal weliy weligina wuxuu sheegtay sirayata wuxu uhi may gacantii aada goysay un baa laga raaco dee magtiisa oo dhan baa lagaa doonaya weliga ayaa la odhan ku dhaaro asalku waa inaan sabab kala jirin baa la leeyahay welibana dee waxaa asalkan looga hormarinayaa baraa-atu dimada ninka ninkastoy dimadiisu beri ahayd waxaa loo hormarinayaa ka waxa leeyahy mar hadday jinaaye meesha taalay mar hadday meesha jinaaye iyo waxyeella taalay jinaayadaa horaa lasii raacinayaa baa la leeyahay ilaalika hore wuxuna soo yidhi asalku waa cadamu saraaye halkana wuxuna yidhi asalku waa inaan sabab kala jirin ee saraayo ay tahay mar haddii jinaayadu muxaqiq ahayd waxay leeyihin markaa tanaa laga hormarinaya walow awdaxahu hadduu caddeeyo muudixatayni laba nabar ayuu lafta caddeeyey wa rafaca alxaajiza intii udhaxaysayna waa fujiyey wazacama wuxuu sheegtay qabla indimaalihi intaanu bogsanin sudiqa waa loo rumay inamkan hadduu suurto galo wailaa haddii kale xullifa ljariixu kaa dhaawacan baa la dhaalin wasabata arshaani baa sugnaan qiila waxaa la wasaalisa mid saddexaadna u sugnaan waxau sheekhu leeyahay nin baa wuxuu caddeeyey laba muudixo baynahumaa xaaji waxaana u kala dhaxeeya labadaa lafcaddaad dee hilib iyo haragba u kala dhexeeya oo laba muudixay kala yihin waa isku soo rogayo wa rafaca alxaajiza intii udhaxaysana wuu qabo labadii mudixu isu faruuray wazacamahu waxaan u sheegtay ninkii jaaniga ahaa rafcintaa iyo intaa dhexe marku qabla lindimaal wuxuu hi iyada oon bogsanin oo dee nabaradii kalaba shuuqayaan baan anigu intan dhexana ay gacantu igaga dhacdo aniga hal mudixun baa laygu leeyahy ila hal mudixun bay isla noqonayaan mar hadday qabla lindimaal tahay labadii mudixo iyo intaasi waxa isla hal mudixo kii jariixa ahaayee la dhaawacayna wuxuu yidhi maya intii ay labadiiba bogsadeen ayaad intan dhexana aada u timi oo dee saddex mudaxaa lagugu leeyahay shan iyo tobanka halka soo isna shan buu la taagin markaa sudiqa waxaa loo rumaynayaa kajaaniga ah ee waxyeelada geystay baa la odhan dhaaro waa goorma in amkana hadday suurtagal tahay indima bogsi la-aantu bogsinaanta oo dee hadday muudixadani labada muudixo hadday dhawr cisho ka hor ahaayeen oo dhakhaatiirtu yidhahdo nabarkaasi intaa kuma bogsan karo markaa isagun baa loo rumayn maxaa yeelay daahirkii iyo sidii muuqataa isaga xoojinaysa wailaa haddii kale oon bogsaadi bogsaadi la-aani aanay suurto gelaynin masalan waktigaaba dheeraaday marka waxaa dee bogsaadi la-aani ma suurto gelaysa inay bogsadeen baa cad xullifa ljariixu kaa la dhaawacay un baa la dhaarin oo inay intii ay bogsadeen labadii nabaree hore u kan saddexaad kuu geystay ku dhaarun baa la odhan bismi llah marka uu maro watabata lahu arshaan waxaa u sugmaya laba arshi un labada arshi oo labadii mudixe oo hore ah mudixadii hore iyo tii labaad dee sida daahirka baa lagu camal falaya qiila waa wahaalitun mudixo saddexaadna waa usugmaysaa buu qiil leeyahay oo xaajidgaa la qaaday intii uu bogsaday dabadeed ayay dee u waajibayaan maxaa yeelay mar hadduu isagu qirtay inuu xaajidkan qaaday intan udhexaysay bogsigiina uu ku sugmay ninkan majniyu caleyga dhaartiisana bogsigii uu ku sugmay dee muudixo saddexaad baa sugantay ayuu leeyahay qawlka hore wuxuu leeyahay eena laba arshi unba usugmaya waxau leeyahay waxa loo dhaarinayey waxa loo dhaarinayay buu leeyahay qawlkaa hore labadan arshi unbuu difaacanayay labadan mudixe oo hore ayuunbuu nuqsaanta kaga difaacanayu u dhaaranayay mooyaane dee arshi saddexaad usugi mayso isagu labadan la yskaga daray ee midka la yskaga dhigayunbuu dhaartan ku difaacaye mid saddexaad kuma suganaynin qawlkan kale ee mid saddexaad baa waajibanaya wuxuu leeyahay dee mar haddii isagu uu qirtay inuu intan qaadoon la isku haynin bogsaadigiina uu ku sugmay ninkan majnuuc calayhigaa dhaartiisa muudixad saddexaad ayaa usugmaysa wallahu aclam fasl fi mustaxiqi lqisaasi wa mustawfiihi waxau halkan sheekhu fasalkan inooga hadlayaa qisaasta qofkii mutay iyo kii oobsanayey asaxiixu sida saxiixa ahi hubuutuhu inuu usugmayo weeye likulli waarisin mid kastoo dhaxal kale wayuntadaru waa la sugay qaa'ibhum kooda maqan wa kamaalu sabiyihim sabigoodu inta uu ka kaamil noqonayo wa majnuunihim iyo kooda waalan wa yuxbasu waana la xidhi alqaatilu kii wax dilayna waa la xidhayaa walaa yukhalla lana sii dayn maayo bikafiilin kafiil lagu sii dayn maayo waxau sheekhu leeyahay khilaaf baa ku jira qowlka saxiixa ahi waxa weeye hubuutu inuu qisaaskii usugmayo likulli waarisin mid kastoo waarisoo dhaxalka wax ku leh ayuu qisaaskii usugmayaa oo masalan qof marka la dilo qofkii dilay qisaaskiisii waxa ku yeelanaya oo qisaaskaasi uu usugmayaa ciddii qofkaa dhimatay dhaxalkiisa lahayd oo dhan hubuutuhu likulli waaris mid kasta oo dhaxalkiisa lahaa ayuu usugnaanayaa qisaaska ama markaa kuwii dawilfuruudka ahaa ee waxa go-aan wax ku qaadanayay ha ahaado waariskaasi ama kii casabada ahaa ha ahaado macnaha waxa dhaxlaya dadkii warasada ahaabaa dhammaantood wada dhaxlaya oo wada leh ee macnaha mid waliba gaar buu leeya mahay way wada leeyihiin oo uu ka wada dhexeeya weeye markaa saxiix buu ina yidhi oo khilaaf ayaa masalada ku jira wuxuu leeyahay qawlkaa ka hor jeeda muqaabilku saxiixa ka hor jeeda wuxuu leeyahay wuxuu usugnaanayaa kuwa lab unbuu usugnaanayaa casabada kuwa lab ayuunbuu usugmayaa maxaa yeelay qisaasan dee ceeb iyo waxa inkaasa baa lagu koryeelaya iyagunbuu ku gaar yahay bay dhahen sidii wilaayadii nikaax oo kale qowl saddexaad baa jiro oo odhanaya maya kuwii nasabka ku dhexlayay ayuunbaa yeelanaya kuwii sababka ayuu wax ku dhexlayay ma yeelanayaan oo sababkii dee geeridaas ayuu ku go-ay weliba xagga nafda weeyaane xagga isaga xubinka dhammaan way wada yeelanayaan khilaaf la-aan haddaba mar haddaynu sidaan nidhi oo aynu nidhi dhammaantood way wada leeyihiin wayuntadaru buuri waa la sugi qaybum kooda maqan dadkii dhaxalka lahaa hadday qaar maqan yihiin waa la sugi inta uu imanayo ama uu dee soo idmayo wa kamaalu sabiyihim sabigoodii inta uu ka kaamil noqonayo macnaha uu qaan gaarayo isagoo caqli leh wa majnuunihim wa kamaalu majnuunihim koodii waa la intuu ka kaamil noqonayo ee macnaha uu ka miirsanayo maxaa yihi qisaastana dee qofku inuu ku bogsado oo xiqdigii iyo xumaantii gashay uu ka bogsado ay tahay markaa dee qofkan mustaxiqee mutay ayaa doorkiisa loo bandhigay marka haddii cid kale ay oobsato oo weli iyo xaakim iyo warasada intoodii kale ma xasilayo markaa markaa waa in la isla sugaa haddii mid caawa dhashay uu jiro inta uu kaasi ka qaan gaadhayo waa in la sugaa wayuxbasu lqaatilu walaa yukhallaa bikafiil ninkii qaatilka ahaana jeelkun baa la gelin inta uu kacaawa dhashay ka qaangaadhaya ilaa intaa jeelkun buu ku jiraya walaa yukhallaa bikafiil mid kafiilana lagu sii dayn maayo maxaa yeelay waxaa dhici karta dee inuu cararo xaqi sidaa uu ku tago waxay laakiin kutubta qaarkood sida kitaab ulfiqi cala madaahib arbac oo kale uu tilmaamayay haddii uu aabba ku jira dadkaa warasaa masalan umad yar yarna uu leeyahy aabbana wuu leeyahy aabbahaasi inuu keligii markaa oofsan karo isagu xaq u yeelanayo waliyatafiquu ha isku waafaqaan buhi calaa mustawfin miduu oofiya wailaa haddii kale faqurcatun ayuu ku ofsanaya yadkuluha waxaa gelaya alcaajizu kii caajizkaa wayastaniibu cid baan u samaysan waqiila waxaa laa yadkulu geli maayo waxa uu sheekhu leeyahay haddaba dadkii markaynu ni way wada leeyihiin dee waa inay isku waafaqaan kuwii qisaaska mutay calaa mustawfin midu oofiya oo ayaga ka tirsan ama cid kale ah waa inay ufasaxaan oo ay u yani wakaashaan laakiin inay yidhahdaan midba meel buu qabsanayaa oo dabeedna saasaa nafta lagaga jaraya tacdiib baa ku sugan marka waa inay qof uun ama ayaga ka mida ay u daystaan ama mid kale wa ilaa haddii kale oo dee way iskuba qabteenba mid waliba wuxuu idhi anigaa ka jaraya anaa ka jaraya fa qurcatun waa loo qoriraya ka qorituurka usoo baxo ayaa dilaya haddaba wuxuu sheekhu yihi yadkuluhaa qurcadaa waxaa gelaya alcaajizu kii caajizka ahayn isagoo oofsan karaynin masalan oday gaboobay islaamtii kuwii aan iyagu karaynin qurcada way ka qayb gelayaan oo dabeedna say odhan mar haddaanay marka horeba oofsan karaynin say odhanayaan wayastaniibu dabeedna naaib buu samaysan hadday usoo baxdo intuu qurcadii ka qayb gala hadday usoo baxda naaib buu samaysanaya waqiila waxaa la yidhi laa yadkulu m ma gelayaba inta marka horeba dee oofsan karaysa ee hadday qurcadu soo baxdo oofsan karaysa ayuunbaa qurcadaana gelaysa kuwii ayagoo caajiziintaha wa iska sii hadhayaan walow badala hadduu degday axaduhum midkood faqatalahu uu dilo faladharu laa qisaasa qisaas ma jirto oo kaa la qisaasi maayo walilbaaqiina kuwa hadhayna qistu diyati diyada qeybkeedii ayay min tarikati ku leeyihin wa fii qawlina min almubaadiri bay ku yeehanayaan ee wain baadara hadduu degdego bacda cafwi gayrihi lazimahu lqisaasu baa ku waajibiy waqiila waxa yidhi laa kuma waajibayo in lam yaclam haddaanu ogaaninoo wayaxkum qaadin bihi qaadi aan xukumin waxau sheekhu leeyahay mid ka mid ah ayada oo aan qof loo soo saarin ama aan la qori tuuranin ayuu mid ka midii degdegay dadkii faqatala wuu dilay dilay ninkii jaaniga ahaa ayuu dilay faladharu laa qisaasa calayh horta kaa isaga la qisaasi maayo dilay maxaa yeelay dee xaq buu dilkiisa ku lahaa xaqaa uu ku lahaa ayaa markaa qisaasi hortiisa ka reebaya maxaase meesha imanaya walilbaaqiina kuwii soo hadhay hadday masalan saddex inan ahaayeen oo mid ka midii uu dilay kuwa baaqigi qistu diyati diyada qaybkooda qaybkeeda ayay ku leeyihiin qaybkii ay diyada ku lahaayeen ayay min tarikati kii jaanigaha tarikadiisa ku yeelanayaan diyada masalan saddexdoodani boqolka waxay u qaybsan lahayn min saddex iyo soddon iyo hal suluskeed mid ka mid a markaa iska degdegoo dilay horta kii la qisaasi maayo labadii soo hadhay waxay leeyihiin qistudiya diyada qaybtooda ayay leeyihiin maxaa yeele qisaastii baa ka tagtay iyagoon dooranin min tarikati kii jaaniga ahaa tarikadiisii kan la dilay ee jaaniga ahaa tarikadiisii bay ku yeelanayaan lix iyo lixdan iyo hal labadeed ayuu mid midba saddex iyo soddon iyo hal daboolkeed buu yeelanayaa maxaa yeelay waxay leeyihiin dee kan degdegay waxa xaqiisa aan ahayn ajnebi ayuu ka dhigan yahay ninkii qisaasta loo haystay hadduu qof ajnebi dili lahaana dee dadkan qisaasta lahaa jaaniga ayay ka qaadan lahayn bay leeyihin tarikadiisi ajnebiga kamay qaateen haddaba waxay leeyihiin haddana markay tarikada ka qaataan jaanigan la dilay ee mid kamidii dilay ee labadii kalena ay magtay ka qaateen waariskiisii dhexlayay isna wuxuu ku yeelanayaa kan degdegay ee dilay qaybtiisa wixii ka dheeraadahay lix iyo lixdankan haddana isagoo iyagunbaa haddana isagii unbaa laga soo celin oo laga doonaya wa fii qawlin min almubaadiri qawlo wuxuu leeyahay maye labadan hadhay masalan misaalkeenna labadaa inanee hadhay diyada qaybtoodii waxay ka qaadanayaan min almubaadiri walaalkoodan degdegay ayay ka qaadanayaan leannahu isaga ayaa wixii ay wada lahaayeen meesha ka saaray dee xaqii cid dadka kale isagaa lagu yeelanaya markaa adhar baynu nidhe muqaabilu adharkuna waxa buu leeyahay qisaas baa lagu yeelanayaaba maxaa yeele wuu xaqiisii ka badan buu oobsaday waa in isaga laftiisa la dilaa la raaciya waxa uu sheekhu uhi wayn baa dara hadduu haddaba degdego bacda cafwi gayrihi ayadoo dadkii qaar ka midi ay cafiyeen haddii qof ka midi uu cafiyena qisaasku way dhacdaa iyagoo dadkii qaar ka midi ay cafiyeen ayuu dilay mid ka mid uu degdegay lazimahu lqisaas qisaas baa ku waajibaya saasa caddaan qaban ama cafwiga keyrkeega ama yaan ogaan maxaa yeelay xaqii uu dee ku lahaa qawadka ama qisaasta wuxuu ku dhacay cafwiga cidda kale qiil baa wuxuu leeyahay laa qisaasi guudkiisa may ahaanin laba shardi haddii la midkood haddii laba arrimood midkood la helo in lam yaclam haddaanu ogeyn in cid kale cafiday haddaanu ogeyn wayaxkum walam yaxkum qaadin bihi qaadina aanu xukmin qisaas binafyi lqisaas ayada markaa lama qisaasi guudkiisa may ahaanin qisaas laguma leeya in lam yaclam haddaanu ogaanin bicafwi gayrihi laakin hadduu ogaa in cid kale iyadoo la cafiyey uu dilay waa lagu yeelanaya walam yaxkum qaadin bihi qaadina aanu xukminin qaadina aanu xukminin nafyulqisaaskana qaadi aanu xukminin walaa yustawfaa la oobsan maayo qisaasun ilaa biidni imaamin imaam idankii mooye ilaa biidni limaam imaamka idankiisa mooye si kale lagu oobsan maayo ee fain istaqalla hadduu la keliyoobo cusira waa la ganaaxi wayaadanu imaamkii waa idnayaa liahlin mid ehelu a fii nafsin buu idn laa fii arafin maya fila saxi haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay oobsan maayo qisaastii qisaaskii lama oobsanayo ilaa biidni limaam imaamkao ogolaado mooyaane lama fasaxayo oo la iska dili maayo nafhama keyrkee maxaa yeele khatar baa ku sugan ijtihaad bay u baahan tahay markaa oobsashadii iyo shardiyaalkii qisaas ku waajibaya waxaasa dee khilaaf iyo amuuro fara badan oo ijtihaad u baahan baa ku jira marka waa in imaamku marka iyaguna doortaan imaamkuna waa inu sii fasaxa haddana dee imaamkii weynaa madaxweyne danka muslimiinta ama dee qaadiga ama naayibkiisi fain istaqalla haddee wuxuu uu la keliyoobay qofkii qisaas dalaaba la keliyooba qudha ka jaray cusira kaa waa la ganaaxayaayo dee imaamku taladii ka maruursaday wayaadanu imaamku wuxuu u ogolaanayo u fasaxayaa liahlin kii ehel ka u ahaa kii ehelka u ahaa oofsashada naf ahaantiisa inuu u oofsado qofkii ehelka u ahaa ee u qalmayey fii nafsin buu u idmiyo wuxuu dhan oofso dee kii laakiin ama odayga ahaa ama curyahan ama gabadhii imaamku dee wuxuu farayaa inuu cid samaysto ee isaga odhan maayo dil laa fii arafin bila saxi laakin mar hadday naf baynu leh hadday xubin la goynayo tahay u idmi maayo maxaa yeelay inuu de ku xadgudbo ama ku xanuunjiyo ayaan laga aamin ahayn marka waa inaanu idnin fain adina haddaba hadduu fasaxo fii darbi raqabatin qoor ku dhufashee fa asaaba gayraha meel kaluu dabeena ku dhufto camdan ulaka cusira waa la ganaaxi walam yaczilhu casilina maayo ee walow qaal hadduu akhdatu waan gef waa amkana ay suurtagalna tahay cazala waa cazilayaa walam yucazal lana ganaaxi maayo waxau sheekhu leeyahay wuxuu u idmay mid ehel u ah oofsashada ayuu u idmay inuu oofsado qisaaskii wuxuu yihi qoorta ku dhufo fa asaaba gayriha halkaa garabku ku dhuftay dabe seef iyo coy ahaydo halkaa alqunta ku dhufo buuyo halkaa garabku ku dhuftay camdan isagaana dee u camdiye camdi baan ula yimi oo isagaa qirtoo yidhi camdi baan halkaa ugu dhuftay lamaan waayin cusira waa la ganaaxaya qofkaasi tacadi buu sameeyey walam yaczilhu imaamku casilina maayo lana casili maayo xaqi laga qaadi maayo maxaa yeele dee waa ehel buu u yahay walow ficilkan dee haba ku tacadiye lama casilayo il baa wuxuu le waa la casilaya inuu mar labaad dee haddana garabka kale kusii dhufto aan laga aaminahay hadduuse yidhaahdo akhta'tu waan gefay buuri wa amkana khada'ina waa suurtagal wax suurtagalana weeyaano dee waxaa la yidhaha halkaa luqunta ku dhufa ama garabkaasu kudh ama meelaha madaxu ku dhufta cazalahu imaamkii marka wuu casilayaa maxaa yeelay dee xaaladiisa ayaa waxay ku tusinaysaa nin iska heedadawo inuu yahay oo cajziho aan oofsan karaynin markaa meel mar labaad haddana inu dhegta ku dhuftaa laga yaabay hal casili baa leeyahy walam yucazar lana ganaaxi maayo mar hadduu ku dhaartay inuu gefay maxaa yeele wax tacadiya ma samaynine waa inuu laakiin biamkana bay hadduu suurtagal yahay baynu nidhi hadduu gaf sheegtay intuu halkaa lugta ku dhuftay isagoo madaxa ku dhufa la yidhi camdi bay noqonaysaa waa la ganaaxaya markaa wa ujratu ljallaadi kaa wax jeedla ujradiisu cala ljaanibi ati cala saxiix haddaan qabano wayaqtasu cala lfawrisi degdega ayuu qisaasan wa fi lxarami iyo walxari iyo walbardi qabow iyo walmaradi xanuunkii ayuu ugu qisaasanaya waxau sheeku leeyahay ujrada ama mushqaayadda ninka jallaadka ah ee xuduudda iyo wax jeedla dee sifooyinkiisa tii ugu qaalibsanayd unbaa had iyo goor jeedalkaa dee ugu badan arrimaha ay qabtaan markaa awsaaftiisa tii ugu badnayd unbaa lagu magacaabo o lagu sifeeyey dee kaa wax qisaasaya ee masalan mansuubka ka ah xagga dawladda ee ah inay wax ku qisaaso loo magacaabay mushqaayadiisu calaljaani ninkii waxyeelada geystay ayaa lagu leeyay cala saxiix haddaan qabano maxaa yidhi isagaa dee baddan iyo waxaa imtixaankanba keenay ti kale cidiba isuma timaada waa haddaan dawladdu aanay maalka masaalixda wax ka siinin wayaqtasu cala alfawr ninkii mustaxiqa ahaa wuxuu u qisaasan cala alfawr si deg dega macnaha si deg dega inuu uqisaasa way u bannaan tahay waxa uu yaktasu fi lxarami xaramkana wuu ku qisaasanayaa xaramkana wuu ku qisaasanayaa ama ha magan gala ama yaanu magan gelin maxaa yeelay maalintii yowmalfatxi nin ibnulkhada la odhan jiray baa la yidhi wuxuu qabsay biastar ilkacba rasuulku kusoo dilay buu yidhi xadiis kaloo isna saxiixa iyo waxaa ina alxarama laa yuciidu faaran bidami xaramku ma magan geliyo mid dhiig la soo fakadoo soo galay wa fi lxari walbardi walmaradi waxaa kaloo loo qisaasayaa markuu kuraylku jiro iyo qabowga iyo xanuunka intaasoo dhamiba haddii ay jiraan waa loo qisaasaya iyadana qisaastii loo dibdhigi maayo wa tuxbasu waa la xili alxaamilu gabadhii uurka lahayd fii qisaasi nafsi aw arafi waa loo xili xataa turdicu intay ka nuujinayso allaba adambarka ugu yasaqniya ilmuhu bigayriha uu ku kaaftimayo aw fi taami xawleyn ama dee laba sano ka gulintood ay gaadhayso wa saxiixuna tasdiiquhaa in loo rumaynayo weeye fii xamlihaa uurkeeda bilaa makhiilatin amaara la-aan waxau sheeku leeyahay haddii masalan gabadh xaamilaadee qisaas lagu muto gabadh uur leh waa la xidhaya wa tuxbasu waa la xidhaya markuu ninki yidhaahdo halay xidho mustaxibka aha fi qisaasi nafsi aw darf marka laga qisaasayo naf ama daraf xubin marka laga qisaasayo nafdeedii baa la qisaasaya ama daraf baa laga qisaasaya waxaana loo xidhayaa xataa tadaca waladaha wa turdicahu labaa ilaa inta ay ka dhalayso ee weliba ilmahaana dambarka ay ka jabsinayso maxaa yeelay ilmuhu dee dambarku waa lagaba maarmaan ayuu yahay ee weliba dee muddadii nifaaska ay dhaafaysa bane wayastakniya ilmahaasina ay ku kaaftamaya bikayrihaa kayrkeed ama gabarh kale ama neef xoolo dee loo lisayo aw fitaami xawleyn ama dee haddii wax kale la waayo laba sano laga guriyo laba sano ka gurintaasi waxa weeye marka laba sano wax ka yar lagaga gurin kari waayo haddii dhowr biloodba lagaga gurin karo saasaa la samaynaya hataa laba sano hadduu ka bato o laba sano iyo badh lays yidhaahdo wuu u dhiman haddii laga daayo waa la sugaya labadaas sano iyo barhkaa waxay culimadu yidhahdeen xataa hadduu qofkii mustaxiqa ee qisaasta mutay uu degdego oo mar alla markay umushayba uu qudha ka jaro ilmihiina dabeeta dambar la-aantaa iyo canalanu u dhinto waa la qisaasaya ilmahaasaa loo qisaasaya ila isaga ayaa dilay wa saxiix qawlka saxiixina waxa weye tasdiiquhaa fii xamlihaa islaanta in loo rumaynayo uurkeeda hadday tidhaahdo islaantii laqisa uur baan leeyahay waa loo rumayn dee waa markay suurtagal tahay bilaa makhiilati ayadoon wax amaaradii ka muuqan wax amaarado dee calooshooda soo kuusanya waxba ka muuqanin ee waa loo rumaynaya maxaa yeele ilahay baa i walaa yaxilu lahunna an yaktumna maa khalaq lahu fii arxamihina xalaal umaaha dumarka inay qariyaan waxa ilaahay uurkooda ku aburay ilmogelenkooda hadduu uur yahay daxayb yahay de qofka haddii laga xaraam yeelay shay inuu qad qariyo in la aqbalaa bay keenaysaa marka uu muujiyo marka waa marka ay dee suurtagal uurku weliba uu yahay haddii aanu suurtagal ahayn oo islaamtu dee islaan gawowday oo da-dii caadadaba dhaaftay oo madha dee da-dii dhalmadaba dhaaftay hadday sidoo urbaan lahayd dee laga dhegaysan maayo waman qatalaka ku dila bimuxadadin shay afleen aw khanqin ama cunaqabasho iyo tiririn aw tajwiicin ama gaajaysin iyo wanax wixii kula mid a iqtasa bi ama uqtusa bi kii un baa lagu qisaasi aw bisixrin ayuu ku dilay fa bisayfin wakadaa khamrun iyo waliwaatuna waa lamid fila saxe haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay qofka ku dila shay muxadidaho bimuad bimuxadidin shay afleh bimuxadidin shay afleh buu ku dila seef oo kale ama shay culays aw khanq ama dee qofkii oo hunguriga cunaha la qabto oo la siririyo aw tajwiican ama waa la gaajisay ama dee biyuu ku riday ama meel buu ka soo turay iqtusa bihi wuxuu weligii iqtasa wuxuu ku qisaasan weligii bihi bimili wixii uu ku dilay ayuu maisne lagu dilay si dee ay oofsashada isu dhiganto wain caaqabtum facaaqibuu bimili maa cuqibtum bi ilahay baa haddii wax ciqaabaysa xilladii ku ciqaabo kale ku ciqaabo wajazaau sayiatin sayiatu miluha abaalmarin sayi abaalmarinta waa mid lamida faman ictadaa calaykum factaduu caleyh bimili ma ctadaa calaykum qofka idinku xadgudba idana intiin leen ku sameey nin yahuudiyana oo gabadh jaariyad yar laba dhagax isu dhex intu madaxeeda udhigay mid kalena ku garaacay sidiiba rasuulku ku sameeyey qofkii wax gubana waanu gubi bu i xadiis bayhaqi wariyey qofkii wax qarqiyana anaguna waanu qarqin biyu maanu ku hadin markaa dee waxaa loo jeedaynaa qisaasan bogsaadi baa la doonayay dee waxaanay dhammaystirmaysaa bogsigii marka uu sidii u dilay loo dilo iqtasa bihidaasi macnaha waajib bay ku tahay maahe wuu leeyahay wey sidiisi aanhaynadu u dilaana waa u banaantay qofka amaa wuxuu ku dilay buu yidhi bisixrin sixir buu ku dilay sixir kolley waa qaatilo wax u dilay fa bisayfin sayf ayuun baa lagu dilaya maxaa yeele dee sixirkii ayaa xaaraan ahoo waan la sirxi karaynin isagii haddu saaxibi darbatun bisayf xadka ninka saaxirka waa in qoorta un lagu dhuftaa wakadaa khamrun khamri ayuu ku dilayo dee khamri un buu markaa halkaa kaga qulaamiyey dee sidii buu ku qurbaxay dee ila khamri isna lagu qulaamin maaye waa in seefun lagu dilaa wa liwaatun liwaad hadduu ku dilay iyo dabakamarna isna sidaas seefun baa lagu dili buu leeyahy oo masaa ilmo yar ayuu dabada ka maro sidii buu ku dilay seefun baa lagu dilay sida sax haddaan qabano maxaa yeelay dee mumaasaladii baan halkan suurto gelayninoo shay falkiiba xaaraan liwaad isagii laguma samayn karo khamri laguma samayn karo markaa seefun baa caynoobaysa asax baynuna qowlka ka hor jeedaa wuxuu leeyahay khamriga shay kale oo maayaca oo masalan dee ama khal ama biyown dee isna un halkaas un qasabadun ha loo geliy ilaa ay naftu ka baxayso kaa liwaadkana wuxuu leeyahay qori markaa dakarkiisa leegun ha la soo jaro dabeedna isaga dabada ha laga xuluuliyo oo si ha lagu dila ayuu leeyahy qowlkaas xagga hor jeeda walow juwica haddii la gaajaysiiyo ka tajwiici gaajaysiintii oo kale tajwiicihi ka tajwiici gaajaysiintiisii oo kale oo falam yamus aanu dhimanin zida waa lagu kordhin wa fii qowlin wuxuu leeyahay asayfu maya seef ayuun baa loo leexan waman cadala ka u leexda ilaa sayfina falahu waa usugnaa waxau sheekhu leeyahay nin baa waxaa lagu dilay gaajaysiin saddex cisho markuu marayey ayuu dhintay kii baa la yidhaha la qisaaso oo isna waa la gaajaysiiyey ka tajwiicihi saddexdii cishu isna xidhnaa waa dhiman waayey dabe falam yaman ma dhimanin ziida ha lagu kordhiyo maalin afraad iyo maalin shanaadda ha loogu daro ilaa intay kaga baxayso dee si ay u noqo dilkiisu sidii wuxu dilay oo kale wa fii qowlin asayfu maya sayf baa lagu dilayabu qowlan leeyahy waxba yaan la sii gulo sii wadine hadduu saddexdii cisho ama dhawrkii qofka hore ku dhintay gaadhuu dhimin waayo kurtaun ha lagu dhufo waman cadala wuxu uhi qofka u leexda shaygii mumaasaladu ku banaanayd shaygii mumaasaladu ku banaanayd qofka ka leexda ilaa sayfan u leexda falahu way usugnaato way u banaan tahay oo masalan kuwaynu soo sheegay shay afle buu ku dilay ama dhagax buu ku dilay ama cunaqabad buu ku dilay mumaasala way banaanayd intii oo kale in lagu sameeyo hadduu seefta isaga leexdu qudha ka jarana wuu leeyahy walow qadaca hadduu jaro fasaraa dabeedna uu saraayiyo falilweliyi xazu raqabatii buu leeyahy walahu lqadcuna wuu leeyahy isma alxazu wain shaa hadduu doono intadara siraayata buu sugi ee walow maata bijayfatin hadduu ku dhinta u kasra cadudin falxazun wey wafii qowlina ka ficli baa lagu samayn fain lam yamud haddaanu dhiman lam tuzadil jawaayifu jaayifooyinka la kordhin maayo fil asari haddaan qaban waxau sheeku leeyahay nin baa wuxuu jaray walow qadaca maca salan yadow qof buu gacan ka jaray fasaraan qadcigii gacanta uu ka gooyey baa nafdii saray oo ninkii baa naftu ka baxday gacanta laga jaray baa dhiigbaxo naftii baa saa kaga baxday kii marka la qisaasayo sidee baa lagu samayn markaa saddex arrimood buu inoo sheegay falil weliyi kaa inta gacanta laga jaray siraayada u dhintay weligiisi wuxuu leeyahay xasu raqabati kii jaanigaa marka horeba inuu qoorta ku dhufto hayle saasaa u fudud walahu lqadcu waxa kale u leeyahay inuu gacantii gooyo uma alxasu haddana qoorta ku dhufto oo gacantaa la gooyana ay noqoto gacantii hore qoor ku dhufashadana qoortii oo dee siraayadii ay noqoto wain shaa hadduu doonana intuu gacanta jaro ayuu inta dala siraaya siraayada sugayaa siraayada ayuu sugayaa odhaya bal isna daay hadhig maxoo saas walow maata bijaifati hadda wuxu wuxuu ku dhintay jaifo jaifo masalan nabar caloosha u dhacay ayuu ku dhintay qofkani aw kasri cadudin ama halkaa cududa meelihii aan qisaaska lahayn weeye halkaa hore waxayd meel qisaas leh halkana waa meelihii aan qisaas lahayn jaifadu qisaas may lahayn kasri cadudkuna cududaasu ka jibay qisaas iyana ma lahayn falxadu weligii wuxuu leeyahay qoorta un inuu ka jaro maxaa yeelay mumaasaladii dee ma suurto gelayso qisaas baan halkan ka sugmaynin qoortunbuu ka jaraya wa fii qawlin qawl wuxuu leeyahay ka ficlihi unbuu samay ficlihi buu samaynaya weliga waxa u sunan inuu ficilkiisa oo kale ku sameeyo cududa isla u ka jebiyo ama hadduu alaa kelida ka tagay isna inuu mindi ama waran un ka geliyo dabeedna uu sugo fain lam yamut qawlka labaad bay masaladaasi daba socotaa ka ficlihi isagoo ku sameeyey oo masalan jaa'ifadii dee halkaa isna ka geliyo tooraydii ama warankii ayuu dhiman waayey lam tusadil jawaa'ifu jaa'ifooyinkii la korrin maayo kolla caloosha waran laga gelin maayo kolla dhinaca kale laga gelin maaye ke markaa qoorta un ha lagu dhuftay buu leeyay sil adhari haddaan qaban adharkaasi wuxuu leeyay ma hala kordhiyo hala wado naftu ha kaga baxda un lasaga xadgudu sameeye walaw iktasa hadduu qisaasto maqduucun mid la jaray masalan xubin ayaa qisaastay uma maata siraayatan buu u dhintay faliweliyihi xasun qorta inuu ka jaro u leeyahy walahu cafun binisfi diyati inuu ku cafiyana wuu leeyahy ee walaw qudicat yadahu haddii la gooyo faqtasa uu qisaaso uma maata uu dhinto faliweliyihi alxasu qoor ka jarid buu leeyahy fain cafaa hadduu cafiyana falaa shaya low waxba ma laha